habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaaso ah bisha maarj waa koob iyo soddon sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiilmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimona waxaa kamida warbixin ku saabsan soomaalida ku nool wadamada skandinavianka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus waa la sheekeeyaa waxaad arkaysaa dee qofba dadkii way isa salaamayaan xabadkay isa saarayaan marka marka qofkii uu bay-adaas intii cabaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan bandow lagu soo rogay socdaalka gaadiidka dadweynaha magaalada boosaaso laga bilaabo maalinta berito iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii maqhribkii ka dambeeya aysan socon karin ilaa iyo amar dambe sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaannu joojinno suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dhakdharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
jabciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay inay soomaaliya si la mid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hirdanka lagula jiro xanuunka covid nneteen ee dunida ku faafay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan james iswan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka soomaaliyeed wakhtigan islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani isagoo intaasi raaciyey in ay tahay in dhammaan loo midoobo sidii looga hortagi lahaa fiditaanka fayruskan islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay kuwa xanuunsanaya iyo weliba dadka waaweyn dalka koonfur afrika ayaa hadda furtay baaritaan xoogan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tiirada dadka la xaqiijiyey inay qabaan xanuunkan ay ka badatay kun qof guud ahaan waxa ay noqonaysaa koonfur afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen afrika madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika siral ramafosa ayaa habeennimadii isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan kun ka mid ah howlwadeenada aagaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiidha xanuunka covid nneteen waxaa dalkaasi weli ka socda muddo koob iyo labaatan maalmood ah oo bandoo lagu soo rogay si loo yareeyo fiditaanka xanuunkan dowladda shiinaha ayaa xaqiijisay inay soo baxeen kiisas cusub oo xanuunka covid nneteen iyadoo afartii maalmood ee u dambeysay aan cidna xanuunka laga helin dowladdu waxaay sheegtay in dhammaan kiisaskan cusub ee lahelay laga helay dad dalka dibadiisa ka yimi kiisaskan cusub ee laga helay dadka dalka dibadda kasoo galay ayaa guud ahaan tirada guud ka dhigaysta toddoba boqol iyo koob iyo toddobaatan kiis mana jiraan dad dalka gudihiisa xanuunka ku qaaday oo laga helay dowladda ayaa iminka waxa ay ka warwarqabtaa dadka dalka kasoo galaya dibadda ee xanuunka soo qaaday oo sameeyey goobo lagu baadho iyo meelo lagu hayo haddii dadkaasi xanuun laga helo waxaa la yareeyay diyaaradaha dibadda ka imanaya halka dhammaanba la joojiyay inay dada jahanabi ahay soo galaan dalka shiinaha kiisaska cusub ee la helay toban ka mid ah waxaa laga helay waqooyiga shiinaha waxaanay ahaayeen dad la socday diyaarad laga soo leexiyey caasimada bejiin shankahayna koob iyo toban qof oo soo galay ayaa xanuunka laga helay dowladda australia ayaa sheegtay inay yaraadeen dadka cusub ee xanuunka laga helay hase ahaatee waxa ay sheegeen dadweynahana uga digeen in aanay u qaadan in ay xaaladdu caadi kusoo noqotay siyaasadda iyo xakamaynta sida inaanay dadku isdhexgelin ayaa halkeedii taagan dowladda ayaa soo saartay amaro cusub oo ay ku xoojinayso sharciyada lagu xakamaynayo xanuunkan iyadoo ganaax culus iyo weliba xarig ay mutaysan doonaan dadka ka hor yimaada xeerarkaasi oo ay ka mid yihiin in dadka laba qof wax ka badani ay meel isugu yimaadaan wasiirka caafimaadka ee dalkaasi australia greg hunt ayaa sheegay in guud ahaan tirada dadka xanuunka laga helaya ay ahaayeen afar kun iyo afar boqol oo qof iyadoo iminka uu hooso dhac ku yimid dadka laga helayo xanuunku boqolkiiba sagaal intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida
soomaali badan ayaa xanuunka covid ugu dhimatay dalka sweden dad badanna weli waa ay la jiifaan norway ayaa in ka badan boqol qof oo soomaali ah isbitaalada la dhigay telefishinada dalka sweden ayaa waxay bilaabeen inay af soomaali ku soo daraan luqadaha wacyigelinta lagu tabinayo dadka cunsuriyiinta ahina waxa ay soomaalida ku riixayaan inay xanuunka fidinayaan saare ciidla nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay fayraska dhaliya xanuunka covid sagaal iyo toban oo ay dadku si fudud isku qaadsiin karaan ayaa dadka lagula taliyaa inaanay iskaga soo dhowaanin hal tallaabo sidoo kalena waxaa badi wadamada caalamka la mamnuucay goobaha ay dadka badani ku kulmaan balse dad badan oo soomaaliya ayaa la sheegay inaanay u hogaansamayn xeerarka kumeelgaadhka ah ee wacyigelinta inta lagu jiro xaaladda xanuunka coronavirus yaasiin cabdilaahi waa mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada soomaalida iyo siyaasadda ee dalka sweden dadku wixiiba waxay u haystaan basiid dadbaa waxay suuqa soo geliyeen waxaan inuu yahay hargab xumaaday ama ma garanaysaa waa hargabka caadiga ah uusan waxba maaragtay dhaamin marka meelaha la ysugu tago oo furfuran oo maxaa la yiraahdaa dadku ku caweeyaan shaaha shaah lagu cabo maqaaxiyaha ama ururada maaragtay jaaliyadaha meelahaas baa la ysugu tagaa waa la sheekeeyaa waxaad arkaysaa dee qofba dadkii waysa salaamayaan xabadka isa saarayaan marka marka qofkii uu bay-adaas intii cabaar la soo caweeyo oo uu gurigii dib ugu noqdo ehelkaaga waa dadka ugu horeeya oo aad ku daaranayso midda kale sahray rabaa inaan la wadaago dadka waxay tahay markii jaraa'idada lagu soo qoray in soomaalidu dhimashadu ay u badan tahay weliba ay ka faa'iidaysteen nimankan dadkan cunsuriyiinta ah ay yidhaahdeen dee micnaha midkooda dhinta dee problem buu la dhintay uu nagu hayn lahaa micnaha buu la dhintay dadkii soomaalida qaarkoodna intay ka caroodan ba waxay leeyihiin maxaa farta in naloogu fiiqiyaa waxaan rabaa dadka dhahaya maxaa farta naloogu fiiqiyaa inaan qalbiga u qaboojiyo inaynan la xifaaltamin xabad xabadda xun dowladda waddanka sweden ayaa xoojinaysa fariimaha wacyigelinta bulshada iyadoo afaf dhowra oo soomaaligu ku jirana lagu turjumay fariimaha la doonayo inay bulshada wada gaadhaan sida uu ii sheegay muuse maxamed ciise oo muuse dalmar ku magac dheer oo ah suxufi degan dalka sweden halka wacyigelinta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka ku shaqada le iyo arrimaha bulshaduba xoog bay dadka u wacyigelinayaan warbaahinta ayaa iyaduna qeyb lixaadle ka qaadanaysa tusaaleahaan oo kale afafka ajaanibka ee sida soomaaliga iyo carabiga iyo jaaliyadaha ajaanibka ee wadankan ku nool afafkooda ayaa iyagana loogu turjumaya macluumaadka si ay xoogta wada gaadho inkasta oo la xidhay badi goobihii ay dadka badani isugu iman jireen iyo xarumaha waxbarashada haddana waxaa jira dugsiyada qaar ay ardaydu dhigtaan waa kan mar kale weriya muuse dalmar saaray iskuullada sare iyo jaamacadaha ayaa la xidhay walow ay weli furan yihiin iskuullada hoose dhexe iyo kuwa xanaanada oo ay caruurtu ay weli tagaan inkasta oo degmooyinka qaar ay ku dhaqaaqeen in ay joojiyaan oo ay yidhaahdaan caruurta guryahooda ha joogaan laakiinse haddana culeys badan wuxuu saaran yahay shaqaalaha caafimaad ka shaqeeya iyo weliba booliska oo kale oo aan caruurtii dee gurigii ku haysan karin maadaama ay shaqaynayaan oo ay howl qaran ku jiraan aanay caruurtii hayn karin marka taasaa keentay in iskuullada qaar intooda badan ay sii furnaadaan si shaqaalihii caafimaadka iyo arrimaha la tacaalayay ay fursad u helaan ay caruurtii lagaga hayo maalintii soomaalida ku nool dalka norway ayaa iyaguna qaba walaac la mida ka ree sweden baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo ee dalka norway ayaan weydiiyey xaaladda soomaalida dalkaasi ku nool gaar ahaan xanuunka coronavirus iyo wacyigelinta ka hortagga xanuunka dadka soomaalida ah ee norway degan oo tiradoodu ilaa ay u dhaxayso shan iyo soddon kun ilaa afartan kun dee runtii waxay ka mid yihiin un bulshada norway ta noo gaarka ah haddaynu haddaanu nahay soomaalida waxa weeye fahamka cudurkan iyo in xil layska saaro oo runtii dee informationka iyo talooyinka ay dowladda bixinayso la qaato runtii dadka qaybo badan oo ka mida way qaadanayaan haddana waxaa jira dad badan oo aada moodo inaanay uba dhaadhacsanayn arrinta wacyigelinta ah waxaa jira qeyb kale oo aan iyaguna fahmaynin oo dhinacii luqadda aan la socon karayn luqadda iyadoo intooda badan ay norwich ku baxdo carqalada kale ee runtii soomaalida qabsan kartaana waxa weeye soomaalidu runtii waxay ka mid tahay dadka guryo yaryar degan qoysas ballaarana leh dalka norway boqolkiiba shan ayaa la yidhaha waxay si ciriiri ayay u nool yihiin marka soomaalida boqolkiiba soddon iyo sideed ciriiri ayay ku nool yihiin taasna runtii walaac baan ka qabaa wadamo badan ayaa laga soo sheegayaa in goobihii ganacsiga ee la xidhay iyo masaajidadii ay dadka soomaalida ahi si qarsoodiyo ugu kulmaan taasina ay keeni karto in xanuunku bulshada kusii dhex fido mahadsanid warbixintii sahra ciidla nuur halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a dalka kenya ayaa xire xuduudda uu la leeyahay dalka etoobiya iyadoo mas-uuliyiinta wadankaasina ay horey gudaha wadankaasi ugu soo rogeen bandow habeenkii ah yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi caabuqa koronafirus ee covid nka loo yaqaano ayaa waxa uu haatan u muuqdaa in khatartiisu ay ku sii kordhayso waddanka kenya marka la eego goobaha i c u-ga ama dadka markaasi miyir doorsooma meelaha la dhigo oo aad u yar wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay in shan boqol iyo siddeed iyo toban xarumood ama sariirood oo dadka markaasi xaaladoodu ay miyir daboolan tahay ay ka bannaan yihiin oo keliya toddobaatan oo haatan shaqaynaya isla markaana ay sii kordhayaan dadka markaasi neefqabatowga iyo u baahan weliba barnaamijyada kale ee caafimaadkooda in lagula dadaalaa ay adag tahay in la meel mariyo haddii tiradu ay sii koradho wasiirka caafimaadka mister kagwa ayaa waxa uu sheegay in maalintii shalay siddeed qof oo kale oo la baaray ay noqdeen kuwa caabuqa covid nneteen laga helay taasi oo tirada ka dhigaysa dadka markaasi fayraskaasi ku dhacay dalka kenya ilaa iyo konton qof waxaa kale oo welwelka ugu weyn uu haatan ka muuqanaya dadka ay da-doodu ka weyn tahay ilaiyo konton iyo sideed sano dadka ay da-doodu ka weyn tahay in aanay shaqooyinka si toosa u imaan karin xafiisyada oo ay guryaha ku shaqaynayaan sida uu sheegay kenneth lusaka oo ah guddoomiyaha aqalka sanadka ee waddanka kenya oo la hadlayay warbaahinta waxaanu sheegay in inta da-doodu siddeed iyo konton sano ay ka yar tahay ay imaanayaan ka fadhiyada aqalka baarlamaanka ee sanadka si markaasi howlo badan oo caafimaadka iyo weliba qorshayaasha dowladda uga sii horumariyo coronavirus oo dhowrkii bilooda lasoo dhaafay meelo badanoo adduunka ka dilaacay ayaa haatan jaamacadaha waaweyn ee cilmi baarista gaar ahaan kuwa ingiriiska maraykanka jarmalka iyo weliba dalkaasi faransiisku ay muujinayaan in mar kasta oo ay sii kordhaan dadku ay u baahanayaan agab caafimaad oo dheeraada gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin iyo goobaha markaasi qofka miyir doorsooma uu ku jiro in la geliyo marawaxda dheeraada iyo weliba qalabka sanka iyo afkaba lagu daboolo oo sii yaraanaya meelaha qaarkood gaar ahaan africa waxaa kale oo warbixintu intaasi ay ku daraysaa in coronavirus ilaa iyo haatan dadka la sheegay in uu asiibay dunida ay gaarayaan toddoba boqol iyo labaiyo konton kun siddeed boqol iyo afar iyo konton dadka sii badan halka w h o ay sheegtay in boqol iyo sideed iyo konton kun toddoba boqol iyo sagaal iyo lixdan dad ka badan xanuunkaasi ay ka dawoobeen caalamka aynu ku noolahay hase yeeshee dadka u geeriyooday ayaa ilaa iyo maanta la tilmaamayaa inay tiradoodu gaarayso lix iyo soddon kun laba boqol iyo soddon in ka badan oo la sheegay inay u dhinteen covid nneteen iyadoo dhowr iyo toban wadan oo soomaaliya ay ka mid tahayna la sheegay in xanuunku uu ku baahayo balse aanay haysanin agabka sida rasmigaa dadka looga caawiyo ama looga hortago yasicisawardheere v o a nairobi dhinaca soomaaliyana maamulka gobolka banaadir ayaa maanta mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan xiliyada habeenkii maamulka ayaa xiiray guud ahaan muddo laba toddobaad ah in dadku ay ku dabaashaan ama ku damaashadaan xeebta liido abdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho iyadoo laga duulayo sidii looga hortegi lahaa fiditaanka xanuunka koronafirus ayay dowladda hoose xamar maanta soo saarta awaamiir horlow ku aadan bulshada ku dhaqan muqdisho shir ay ku yeesheen aqalka dowladda hoose xamar ay ka soo saareen dhowr qodob oo ku wajahan goobaha ganacsi ee ku yaala muqdisho gaar ahaan maqaaxiyaha iyo hoteelada dadku iskugu tagaan eenu ku caawiyaan xilliyada habeenkii goobaha dadweynaha ee la taga waxaa ugu badan qaybta liido oo boqolaal dadweyne halkaasi u damaashaa tagaan xilliyada habeenkii qaarkood qaarkoodna ay ku dabaashaan xeebta amar ka soo baxay dowladda hoose xamar ayaa maanta lagu sheegay in guud ahaan muddo laba toddobaada la hakiyey ku dabaalashada xeebta liido si looga hortago fiditaanka xanuunka coronavirus hafayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa u sheegay warfidyeenada in amarka ka soo baxa dowladda hoose uu yahay mid lagu doonayo sidii loogu hortegi lahaa fiditaanka xanuunka coronavirus isagoo huse dowladda hoose inay hubin doonto siday ku hirgalaan awamiirta maanta lasoo saaray ugu horeyn iyadoo aannu ognahay in jaamacadaha iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka la fasaxay islamarkaana bulshada ay u fududdahay inay helaan wakhtiyo ay ku kulmaan ayaa waxa uu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulammada bulsho iyo isku imaatinka goobaha laysugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishadda lagu cabo saddex xeebta liida oo gebi ahaanba xirnaan doonta lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka fiidnimo muddo laba isbuuca waxaan ka hadlayno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan namber afar goobaha ganacsiga ee lasugu yimaado sida hoteellada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulammada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa covid-9 hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile maamulka gobolka banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqaynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhowaanshaha keeni kara faafidda caabuqa ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xidhiira ka hortagga faafidda caabuqa covid-9 hore ayay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya u soo saarta awaamiir dhowr oo ku aadan bulshada awaamiirta lasoo saarna waxaa qayb ka ahayd inaan loo dabaalasho tegi karin xeebta liido oo boqolaal ay iskaga yimaadaan degmooyinka maalmaha jimcaha iyo khamiista cabdulqaadirokay v o a muqdisho dhinaca kalena guddiga nabadgelyada maamulka gobolka bari ee puntland ayaa soo saara awaamiir lagaga hortegayo cudurka coronavirus waxaana bandow lagu soo roga xilliga habeennimada ah goobaha ay bulshadu isugu tagaan waryaheena faadimo yaasiin jaamac ayaa arrintan waxay ka wareysatay duqa magaalada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan aad iyo aad bay u mahadsan tahay faadimo yaasiin iyo dhammaan bahda v o a intaa kadib runaantii shirkan jira iyadoo xalay aanu qabanay guddigeega amniga ee gobolka bari wuxuu qoto socday ama daba socday go-aamadii ay soo saartay xukuumadda dowladda puntland oo hogaaminayay doctor siciid cabdulaahi deni oo ahayd in la fuliyo ilaa dhowr iyo toban qodob oo loogu badbaadinayo bulshada reer puntland waxaanu ka qaadanay awaamirtii qaybtii ku aadanayd anaga ka gobol ahaan iyo ka degmaan maxaa ka mid ahaa
qodobka ugu horreeya ugu muhiimsan wuxuu ahaa kow in la dardargeliyo lana xoojiyo shaqaynta amniga heegan la geliyo dhammaan laamaha ammaanka ee gobolka bari iyo gaar ahaan magaalada boosaaso in ciidamadii dib habeyn lagu sameeyo in la dhiiranaado cid walba oo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degma ahna ay xoogga saaraan sidii looga shaqayn lahaa amniga guud ahaan iyo amniga gaar ahaan ee magaalada boosaaso waxaa ku jiray war-saxaafadeedkaas in bandoo lagu soo rogayo magaalada boosaaso ma habeenkiiba amase maalintii runaantii waxaa la joojiyay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo wixii ka dambeeya lixda maqhribnimo ilaa iyo shanta subax ilaa iyo salaada subaxnimo sidoo kaleeto waxaa la joojiyay meheradihii ganacsiga isgaar ahaan kuwa kafeyga iyo shaaha lagu cabo iyo kuwa cuntooyinka maqhribkii wixii ka dambeeya ilaa iyo subaxdii ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye in xilliyadaas dadku ay joogaan guryahooda oo guryahooda ay ku nagaadaan si subaxdii dadku waxyaalaha ganacsiga iyo waxyaalaha danaha yararka ay u baahan yihiin ay u qabsadaan taas baa sidoo kale waxaa daba taalla in subaxnimadii la joojiyey gaadiidkii la odhan jiray b lka oo ka dhex shaqayn jiray magaalada boosaaso sababta loo joojiye waxa weye inay dad badan isu yimaadaan meel isugu yimaadaan oo israacaan iyadoo laga taxadarayo waxaa kaloo la joojiyey gaadiidka barefadka oo sida khaaska dadku u leeyihiin saddex qof wax ka badan inay gaarigii wada isticmaalaan sidoo kaleeto waxaa la joojiyey meelaha kubadda lagu ciyaaro ama meelaha shaleemooyinka ah oo lagu daawado ciyaaraha iyo filimaanta iyagana sidoo kaleeto waa la joojiyey sidoo kale waxaa la joojiyey xeebaha goobaha xeebaha oo dadku ayaamahan maadaama iskuulladii xirnaayeen jaamacadihii xirnaayeen goobaha xeebaha oo dadku u dalxiis tegayeen oo u dabaal tegayeen iyagana sidoo kaleeto waa la joojiyey waxyaalahaasoo dhan marka waxaa la joojiyey oo loo joojiyey qaarna waxa weeye waxa weeye waxaa loo joojiyey si rasmi ah qaarna waxaa loo joojiyey shabxasi ku meel gaar ah dhammaan nidaamada iyo awaamirta waxay howl dhaqan gelayaan laga bilaabo berito oo bisha ay ku beegantahay kowda abriil haddii allah wada laydmo gudoomiye isu socodka gaadiidka magaalada boosaaso gaadiidkii dadweynaha oo b lka waa la joojiyey basaskii isu socodka gaadiidka isaga safra magaalooyinka puntland iyaga maxaa laga bedelaya iyagana waa laga bedelay wax laga bedelay in wixii maqhribkii ka dambeeya aysan socon karin ilaa iyo amar dambe sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaanu joojinno suuqyada ama meheradaha aan markaas muhiimka aan ahayn ganacsigooda kaba soo qaadeen meheradaha ee lagu gado diracyo dharka dharka oo kale meheradaha lagu gado dahabka oo kale meheradaha lagu galo cosmaticska oo kale si aanu suuqii uga yarayno jaamkii iyo dadkii badanayay oo u furnaadaan waxa qotulduruuriga ah taas marka weli qorshaheeda waanu wadnaa waxaan rajeynaynaa in isbuuca dambe aanu ka fishirno arrimahaas safarada caadiga gaadiidka u baxaya gobolada ma xadadeen mase waaba joojiseen way sii soconayaan inta maalintii ilaa inta amar dambe ee xukuumaddu ay kasoo saari doonta haddii allah woodala idmo waxaa la joojiyey safarada ama kalluumaysatada ajnabiga oo kasoo degaysa xeebaha magaalada boosaaso iyo iyo gobolada kale iyo goobaha kaleoo xeebaha ah kuwaas waa la joojiyey waxaa kale oo la joojiyey waxa allaale wixii isu imaatayna haddii ay noqon lahayd arrimo siyaasadeed in laysugu yimaado haddii ay noqon lahayd arrimo dhaqan in laysugu yimaado haddii ay noqon lahayd arrimo aroos iyo qoysqoysiyogleelid haddii ay noqon lahayd waxyaalahaasoo dhan ilaa iyo amar dambe wixii kowda bisha ka dambeeya waa la joojiyey annagu ka maamul degma ahaan marka waxaan rabnaa si aanu dowrkii aanu leenahay aan u qaadano inaan dadkii waxaan u samayna wacyigelin waxaan u samayna inaan kala hadalno barnaamijyadaas waxaanu maanta ku howlannahay inaanu dadkii fariimihii aanu gaarsiino wixii ka dambeeya maanta oo kowda bishaana cid allaale ciddii awaamirta u hoggaansan weyda waxaan rabnaa inaan tallaabada ay leedahay aanu mudsiino haddii ay noqon lahayd xarig iyo haddii ay noqon lahayd ganaax lacageed intaba waxaa jira dad danyar ah oo arrimahani ay saameynayaan oo aan gaari khaasa qaadan karin barkacyaashoo kale meelo fogfog bay degan yihiin haddii la joojiyey gaadiidka dadweynaha maxaa loo diyaariyay ilaa hadda ma jiro qorshe aan u diyaarin iyaga laakiinse in qorshe loo diyaariyo ay magaalada ku soo gaaraan waxaa ka muhiimsan in naftooda la badbaadiyo sababto qofku hadduu badbaadsan yahay meel walba waa gaari karaa oo caafimaad qaba waxaa jira ama la sheegayaa in badeecadihii ganacsiga uu sare ukac ku yimid maxaa arrimaha sababa way jiraan arrimahaasu saddexdii afartii maalmood ugu dambeeyeyna sicir barar baa jiray xoogan dhowr waxyaaloodoo sababayay dalabaad fara badan oo ka imaanaya gobolada soomaaliya oo idil barnaamijyadaas dowladdu iyaduna go-aan bay ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo in sicirka aan dadka lagu qaaligaray dadka danyartaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu kulamo kelikeli ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degaan qorshahaasna dowladdu haatan ilaa xalay waanu wadnay insha allah go'aamo midaysan baan rabnaa inaan kasoo saarno aan ku wada midaysanna annaga iyo ganacsatada iyo rugta ganacsiga puntland suuqyada maxaa isbedeloo ku imaan karaa suuqa hilibka suuqa caanaha suuqa kalluunka sidoodii miyay u shaqaynayaan dad fara badan baa isugu yimaada waana waxaan rabnaa inaanu ka yarayno si wallaale sidii dadka lagu yarayn karo inaan ku yarayno maadaama aysan jirin shaqajoojin rasmi oo ah aysan jirin hasaate haddana waxaan rabnaa inaan la tacaalno in la yareeyo isu imaatinada in la yareeyo goobaha la imaanayo waxaanu diyaarinay ishe muxuuha dad iyo saraakiila iyo dad caadiya oo shaqaale dowladeeda oo barnaamijyada ka shaqayn doona haddii allah wadalayno laakiinse marna iyada ma yeeli doono in maqhribkii wixii ka dambeeya ee magaaladu sidii hore u furnaan jirtay ee u furnaato cid walba waxaan ku amraynaa inay joogto guryahooda lana socoto wixii dhaqdhaqaaqa iyo wixii tacliimaada iyo wixii awaamirah laga helo dowladda puntland marka arrintaas waa arrin amni mase waa arrin aad caafimaadka qofka ku badbaadinaysa arrimahaasu waxay noqonayaan arrimo lagu badbaadinayo dadka caafimaadkooda iyo badqabka ummadda ku naqan magaalada boosaaso kamana maqnaanayso meesha in arrimaha amnigana lagu daro si amnigii magaalada loo sugo waxay noqon doontaa arrimahaasu xilgudasha iyo xaajo gudasha gudoomiye waxaa muuqataa cabsi xanuunka coronavirus ah marka wax calaamada oo magaalada boosaaso ama deegaamada ku dhowdhow lagu arkay mayaa jirta
maya ma jiro ilaalanka cid calaamadahaas lagu helay ama cid lagu arkay ama cidna la soo xiriirta ama cid guryaha joogta inta midna ma jirto ilahay waxaan ka rajaynayna inuusan noo keenin laakiin waxaan oo dhan loo samaynaya dadaal iyo juhdi iyo in dadkii la badbaadiyo weeye waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasu insha allah ilahay ka rajaynaynaa inuusan nagu soo gaar waxaan wadnaa diyaargarow waxaanu diyaarinay xaruntii dadka la geyn lahaa insha allahu tacala aan dadka la wadaagi doono maalmahan dhexdooda waxaanu diyaarinay qalabkii waxaanu diyaarinay oksijiinadii dadaalka dowladdu ee wado iyo kaanu wadno midkuba intuba ma yara kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir oo u waramayey faadma yaasiin jaamac
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
ka hordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha maraykanka doodii gaabreyd iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida oo kooban oo inala socodsiiyo cabdixaafid cawil ismaaciil
shabciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay inay soomaaliya si la mid ah dalalka kale ee caalamka ay u wajahayso hirdanka lagula jiro xanuunka covid nneteen ee dunida ku faafay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan james iswan ayaa sida warkan lagu xusay sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay dadka soomaaliyeed wakhtigan islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada taageerada ah ee lagaga jawaabayo saameynta degdega ah iyo ta muddada dheer ee uu arrimaha dhaqan dhaqaale ku yeeshay xanuunkani isagoo intaasi raaciyey in ay tahay in dhammaan loo midooba sidii looga hortagi lahaa fiditaanka fayruskan islamarkaana loo baahan yahay in il gaar ah lagu hayo dadka aadka ugu nugul ee bulshada kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadka dalka gudihiisa ku barakacay kuwa xanuunsanaya iyo weliba dadka waaweyn dalka koonfur afrika ayaa haddaha furtay baaritaan xoogan oo xanuunka coronavirus ah kadib markii tiirada dadka la xaqiijiyey inay qabaan xanuunkan ay ka badatay kun qof guud ahaan waxa ay noqonaysaa koonfur afrika dalka dadka ugu tirada badan ee ay xanuunka qaadeen afrika madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika siral ramafosa ayaa habeennimadii isniintii shalay shaaciyey in ugu yaraan kun ka mid ah howlwadeenada aagaasi ka shaqaynaya ay maalmaha soo socda guri guri u geli doonaan si ay u sameeyaan baaritaan guud oo la xidhiidha xanuunka covid nneteen waxaa dalkaasi weli ka socda muddo koob iyo labaatan maalmood ah oo bandoo lagu soo rogay si loo yareeyo fidiktaanka xanuunkan
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo haddii aynu sii wadno wararkeena ku saabsan dhibaatooyinka cudurka coronavirusna waxaa jira lix dal oo kamida konton iyo afarta dal ee qaaradda afrika oo aan weli laga soo warin kiisas la xiriira cudurka coronavirus ee ku faafaya caalamka warbixin arintan ku saabsan waxaa qortay wakaalada wararka a f b waxaa noo soo koobaya axmed cali sheekh lixdan dal ayaa kala ah dalalka south sudan burundi soutome ambrinsib malawi lesotho iyo comoros mas-uuliyiinta dalalkan qaarkood ayaa sheegaya in cudurka uu ilaah ka badbaadiyey ama ay ugu wacan tahay isu socodkooda dalalka kale ee caalamka oo aad u yar hase yeeshee waxaa jirta cabsi laga qabo in baaritaan la-aan ay tahay waxaa qarinaya xaqiiqda rasmiga ah ee cudurkan la xiriirta ee lixdan dal dalka south sudan ayaa ka soo kabanaya lix sano oo dagaallo sokeeyo ah iyo heer sare oo ah baahi iyo xanuuno oo ay dheer tahay kaabayaasha oo maqan waxaana khubarada caafimaadka ay ka cabsi qabaan in fayruskan uu burburin karo dalkaasi dor angog gordon quol oo ka mid ah mas-uuliyiinta loo xilsaaray la dagaalanka cudurkan ee dalka south sudan ayaa sheegay in dalkiisa uu fuliyo keliya labaiyo toban baaritaan oo midkoodna aan laga helin cudurka waxa uu sheegay in sababta fayruskan aan weli u soo gaarin dalka south sudan lagu macnayn karo xiriirka duulimaad ee kala dhexeeya dalal kale ee caalamka oo aad u hooseeya diyaarado aad u kooban ayaa yimaada south sudan inta badan dalalka uu cudurkan saameeyey ayaa ah kuwo ay keeneen dad ka yimid dibadda ayuu yidhi waxa uu sheegay in walaaca ugu badan ee dalkiisa uu qabo ay tahay ajaaniibta dalka ku sugan ee u shaqeeya hay-adaha caalamiga ah iyo dadka ka soo gelaya xuduudaha dalalka dariska ah south sudan waxa ay xirtay iskuullada waxay mamnuucday isu imaatinka dadweynaha sida xafladaha aroosyada tacsiyadaha iyo dhacdooyinka ciyaaraha ayadoo sidoo kalena mamnuucday duulimaadyada dalalka cudurkan uu saameeyey dalka burundi oo isu diyaarinaya doorasho guud oo dhacda bisha mey ayaa mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in cudurkaani aanu soo gaarin ay uga mahadcelinayaan ilaah dowladdu waxay uga mahadcelinaysaa allaha awoodda badan inuu badbaadiyey burundi waxaa sidaasi telefishinka qaranka ka sheegay afhayeenka dowladda brosper natorwamiye waxa uu sidoo kale cambaariyey dadka faafinaya waxa ugu yeedhay wararka xanta ah ee ah in burundi aysan awood u lahayn inay samayso baaritaano la xidhiidha fayruskan iyo inaysan ka warheen fiditaankiisa burundi waxa ay qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in la hakiyo duulimaadyada caalamiga ah islamarkaana goobaha dadweynaha la dhigay xarumo gacmaha laisaga nadiifiyo hase yeeshee dhakhaatiirta ayaa walaacooda qaba wax kiisas ah lagama helin burundi sababtoo ah wax baaritaano ah lagama sameyn waxaa sidaas yidhi dhakhtar reer burundi ah oo codsaday in magaciisa la qariyo dalka soutame ambrinsib oo ah jasiirad yar ayaan werin wax kiisas ah oo la xiriira cudurkan sababtoo ah awood uma yeelan inay sameeyaan baaritaanada cudurka sida ay sheegtay wakiilka ururka caafimaadka adduunka w h o ane anshiya si kastaba waxaa hadda la karantiilayaa boqol qof oo kasoo laabtay dalal laga diiwaangeliyey kiisas la xiriira cudurkan kuwaasoo w o isha ay ku hayso dalka malawi afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka joshua malango ayaa dhinac isaga riixay cabsida la xiriirta in sababta malawi aan looga diiwaangelin kiisas cudurka coronavirus ah ay tahay ayadoo aan haysan qalabka lagu baaro cudurkan waan haysanaa qalabka baaritaanka waana sameynaa tijaabooyin ayuu yidhi dor briged malawesi oo ka tirsan ururka bulshada dhakhaatiirta reer malawi ayaa a f b u sheegtay in inkastoo boqolkiiba boqol aysan diyaar u ahayn haddana dowladdu ay isku diyaarinayso in vairuskan uu soo gaaro waxay intaasi ku dartay in wakhtiga un uu inaga xigo inta vairuskan uu ka soo gaari doono malawi waxa ahayd un labadii toddobaad ee tegay markii cudurkan uu bilaabay inuu si muuqata ugu faafo afrika waxaana dadka badankiisa ay dareensan yihiin in halkan uu soo gaari doono maray ahaataba ayay tidhi dalka lesotho oo ah boqortooyo gebigeedba ay ku hareereysan tahay south africa kuna nool yihiin laba milyan oo qof ayaa isniintii waxaa la geliyey godoon buuxa inkastoo aan laga diiwaangelin wax kiisasa oo la xidhiira cudurkan wixii ka horreeyey toddobaadkii tegay dalku ma sameyn wax baaritaana oo la xidhiira cudurkan mana lahayn xarumo lagu baaro waxaana qalabkii ugu horreeyey cudurkan lagu baaro ay ku heleen deeq uu bixiyey maalqabeynka shiinaha jackma mas-uuliyiintu ayaa waxa ay wariyeen sideed kiis oo cudurka lagu tuhmayo oo aysan awoodin inay baaritaan ku sameeyaan kahor deeqda jackma hase yeeshee waxay natiijada filayaan dhowaan dalka comoros ee ku yaala badweynta hindiya kuna beegan inta u dhexaysa madagaskar iyo mosambiq ayaa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxaan laga helin wax kiisasa oo la xiriira cudurka coronavirus hase yeeshee dhakhtar ku sugan magaalada caasimada ah ee moroni dor cabdu adda ayaa isweydiinaya in haddii sababta ay tahay isticmaalka dawada malaariyada ee loo yaqaano artemisaniin oo aada caan uga ah dalkaasi waxaan rumaysanahay in isticmaalka baahsan ee dawada la dagaalanka maleeriyada ay tahay sababta aan cudurka covid nteen looga helin dalka comoros waa waxa aniga shaqsiyan aan aaminsanahay balse loo baahan yahay in si cilmi ahaana loo xaqiijiyo ayuu yidhi mahadsaned axmed cali sheekh
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya
folainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dhowaan waxaa muran dhinaca wax soo saarka saliidda ay u dhex maray dalalka sacuudi carabiya iyo ruushka haddaba waa maxay muranka labada dal u dhexeeya sidee ayuuse u saamayn karaya ganacsiga saliidda ee dunida waxaana arrintaasi ka waraysay doctor axmed cali yuusuf oo ku takhasusay cilmiga batroolka la taliyana u ah shirkadaha saliidda soo saara ee fadhigoodu yahay magaalada houston ee gobolka texas doctor axmed waxa uu marka hore ka hadlayaa ururka opec ee ay ku bahoobeen dalalka saliidda soo saara ha waa mahadsan tahay walaal sandheere opec waa ilaa iyo afar iyo toban waddan oo soo saara shidaalka ujeedada ugu weyn loo asaasana waa inay xakameeyaan ama ay controolaan qiimaha oilka ama qiimaha foostadiiba waxaa la aas-aasay bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo afartameeyadii sidaan filayo xaruntoodana waxay tahay vienna austria inta badan waxay ka kooban yihiin wadamada ugu badan khayraadka dabiiciga leh ama kayd kale sida sacuudi arabia iyo venezuela iyo wadamo kale marka inta badan waxay marar badan kulmaan oo ay go-aan ka gaaraan briceka oyalka iyagoo inta badan isku dhiila tira baahida suuqyada jira iyo iyo sicirka ay markaa u baahan yihiin sicirka oo oyalkana inta badan waxay ay ku xadidaan ama ay ku qorsheeyaan miisaaniyadooda marka muhiim waaye intaaso sanay jireen muddooyin fara badan wadamada maralistaga ugu badan siyaasada badanna waa ku jiraan gudahooda ah iyo xoog kala badan oo kala jeedanaya marka saasay ku bilaabmeen inay ujeedada ugu weyn inay tahay inay baraaska controolaan iyo baahida iyo iyo qaybinta shidaalka adduunyada waan gartay sidaan u fahmay wadamada soo saara saliidda ee ugu waaweyn qaarkood xubin kama aha bal haddaad ii sheegtid wadamada ugu badan dhinaca wax soo saarka saliidda cayrin ha wadamada opec waa jiraa marka wadamo kale oo soo saara jira si russia rushka oo kale oo ay ugu daraan opec plus oo marka ay go-aan gaarayaan qeyb ah xiliyadii soviet unionka shaqo kuma lahayn inta badan ruushka wuxuu isticmaali jiray saliiddiis mid siyaasadeysan iyo wadamada markaa wa wiresow la oran jiray laakiin hadda maadaama ay ka mid yihiin ama maadaama saliida ay tahay ama oilka baahida ugu weyn adduunyada ka jira energyga ruushkana uu yahay wadamada ugu horeeya hodan ku ah kheyraadka wuxuu mar walba la shiraa ama oo la qaata kulamo si loo xadido briceka ama qaybinta ama baahida saliida wadamada opec oo ugu weyn horseeda uu ka yahay wadanka sacuudiga way jiraan wadamo kale wadanka ugu xoog badan oo maanta la oran karo waa ugu weyn yahay oo saameynta kule wadanka russia waay waan gartay doctor axmed waxaa buuq ka dhex taagnaa xilliyadii dambe sacuudiga iyo ruushka oo aada ugu muransanaa inta lasoo saarayo muxuu murankoodu ku salaysan yahay murankooda wuxuu ka bilowday markii ugu horeysay fuustada shidaalka ee hoos gaadhay toddoba iyo labaatan dollar fuustadiiba labada kun iyo lixda iyo tobankii wadamada opec plus oo ruushku weliyo opec iyo ruushku waxay go-aan ku gaareen inay xadidaan hoosu dhaca ku yimi qiimaha fuustadii saliida ah sharar badan ayay galeen waxay ku hesheeyeen inay ay dhimaan wax soo saarka ilaa iyo hal dhibic shan milyan oo fuusta maalintiiba taasi waxay sababtay in uu qiimihii shidaal koru soo kaco oo ay soo kabato ilaa fuustadii ay timaado dhowr iyo konton konton iyo shan konton iyo labo mar dambe ayaa sacuudiga wuxuu doorbiday in mar kale ay isugu yimaadaan sanadkan horaantiisii ama bishii lasoo dhaafay si loo dhimo qiimaha si loo dhimo wax soo saarka saliidda si qiimaha uu u saromaro sababta waxaa keenaya laba arrimood arrinta koowaad oo eed sacuudiga oo u arkay markaa budgetkooda ama miisaaniyadooda in lagu beesgareeyey fuustada inay noqoto siddeetan iyo laba dollar si ay qarashaadka iyo waxyaalo badan oo miisaaniyadooda u kabaan tan kale waxaa barbar socota ruushka waxaa u muuqdaa fuustadii markii afartan dollar ay tahay inay intaa ku filan tahay miisaaniyadooda dhan kasta ka dabooli karto tan ugu weynoo markaa jirta waxay ahayd ruushka oo aada iyo aada uga xanaaqsan cunaqabatayn waddankan maraykanka uu ku soo roday kadib markuu ruushku kambanigiisa ugu ugu weyn ee rosnof uu xiriir la sameeyey venezuela si uu shidaalka venezuela u suuq geeyo haddaa la socdo sandheero venezuela waxaa cunaqabatayn saaray koongareeska maraykanka iyo waddanka maraykanka saliidooda iyaga ma iibgeyn karaan kambaniga ruushka ayaa wuxuu ka noqday kuwa dalaal ama malaal ah oo suuq geeya dowladda maraykanka waxay cunaqabateen saarta ruushka ruushka arrimaha iyagoo ka dagaalamaya ayaa waxay go-aan ku gaareen inaysan marnaba qiimaha saliidda aysan kon uga kor uga marin afartan taasi sababteeda waxay tahay kambaniyo badan oo waddankan maraykanka oo la yidhaahdo shell ama kuwa soo saara unconventional resourciga qiimaha ay kusoo saaraan fuustadii waa inuu noqdaa afartan afartan iyo labo qarashka ka galaya fuustadii halka dalka sacuudi caraabia iyo wadamadan kale ruushka iyo ciraaq iyo kuweyt iyo fuustadii qarash ka gala in lasoo saaray ay tahay laba dollar ilaa afar dollar marka ruushka ujeedadii ugu weyn uu lahaa waxay ahayd in hoos l hoos u dhaco qiimaha fuustadii shidaalka si kambaniyadan faraha badan ee maraykanka oo aysan saameyn inay marka hore dhimaan ee bankrupts ugu yimaado ama ay suuq uga baxaan ay noqdaan kuwo khasaara taasaa keentay in laisku dhaco labada wadan sacuudiga oo rabay in kor loo qaado qiimaha la dhimo wax soo saarka ruushka oo diidanaa in qiimaha kor loo qaado raba in wax soo saarka la badiyo qiimahan hoosuu dhaco si isaga uu uga argoosto cunaqabateynta maraykanka kambaniya badan oo maraykan waddankan ka shaqeeya ay macnaha ay noqdaan kuwa khasaara oo bankras dalbada waan gartay marka arintaasi dalka amaba dhaqaalaha maraykanka siday u saameynaysaa ma u fiican tahay ma u xun tahay markaad fiiriso shacabka dadka caadiga ah waxaa dareemi kartaa in dadka gasolinka iibsanaya ay dhici karto inuu qiimi yaraado laakiin markaad fiiriso kambaniyada kambaniya fara badan oo waddankana oo unconventional ama shelka la yirahdo wax aada u soo saara waxa ay kusoo saaraan technology aada u sarreysa hydraulic fracturing iyo stimulation waxa la yiraahdo qarash badanaa gala qarashkaasi oo marka laisku daro hadday noqoto drillingkii ama completionki productionkii fuustadii waxay ugu fadhinaysaa ilaa iyo dhowr iyo afartan afartan dollar marka haddii qiimihii siduu maanta uu marayo soddon dollar uu saa muddo sii joogo kambaniyadaas oo dhan waxaa la hubaa waxaa la filaya ma waxaa la hubaa inay suuqa ka bixi doonaan khasaari doonaan bankrupts inay xarisan doonto xarayn doonaan marka dowladda inay bail out ku samayso ama sidii kale u saacidi lahayd taasaa ah marka dhanka la fiirso dhaqaalaha dad badan ayaa shaqoodii weyn doona oo u shaqeeya ilaa iyo dhowr boqol oo kun oo u badan dhankan taxis iyo louisiana iyo colorado iyo pennsylvania dhankaa markaa laakiin fiirso suuqa dadka iibsanaya shidaalka ama gasolinka baabuurta ku shubanaya inay ku iibsadaan qiimo jaban laakiin dhankii dhaqaalihii kambaniyadii inay suuqooda xumaado ay bankara saxraystaan dad badan oo boqolaal kuraan oo noloshooda ku xirnaadeen inay shaqo waayaan taan waa dhici kartaa labadaas arrimood isbarbarsooda
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkun maanta kaga hadalnay muran xilliyadii dambe u dhexeeya dalalka sacuudi carabiya iyo ruushka oo ku saabsan soo saarista saliidda iyo sida ay arrintaasi u saamaynayso ganacsiga saliidda ee dunida taynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jagooyinka iyo xidalka ka bannaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo lagu magacaabo xirfadda iyo aqoonta qofku markaasi u leeyahay xilkaasi marka la eego jagooyinka muhiimka ah ee dhinaca amniga gaashaandhigga garsoorka iyo weliba diblomaasiyadda mise weli waxa ay ku dhisan yihiin nidaamka ka iyo weliba qofku inuu markaasi daacad u yahay maamulka markaasi jira ma yihiin kuwa ay da' weliba u siman yihiin marka la eego dadka khibradda leh shaqadii ku habooneed ma helaan waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo labaduba a saxafiyin jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa saciid khaliif waa maasanta yaasiin marka la eego dhanka shaqooyinka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba dadka soomaaliyeed aniga waxaa ii muuqdaa farqiyo u dhexeeya ama sinaansho la-aan tusaale ahaan dadka shaqooyinka inta badan helaya waxaa moodaa gaar ahaan dowladda dhexe baanu aad uga warqabaa weliba waxyaaba waxaa jirta kriteria aan dadka loo sheegin ama shuruudo aan dadka loo sheegin laakiin wax lagu xusho shuruudahaas waxaa ka mid ah badanaa waxaa aad loo tixgeliya dadka qurbaha ka yimid laba waa iyadan dambe waxaa soo kordha iyadan in la tixgeliyo qof uun daacad un ah laakiin laga yaabo inuusan khibradii ama wixii lahayn iyadoo leeyahay ama dhalinyarada wax la siinaya ama dad kalea wax lagu raaligelinaya ama baa si sax wax lagu qaybina laleeyahay marka ana waxaa ii muuqda in aysan jirin sinaansho dhanka shaqooyinka ayna jiraan shuruudo dahsoon oo ummadda aan loo sheegin oo si gaara wax loogu xusho sadaam maxamed waa mahadsantahay yaasiinow waa salamay adiyo bahda idaacadda v o a arrinta ku saabsan shaqooyinka ma u siman yihiin bulshada soomaaliyeed iyo marka ay noqoto da' walbaba anigu waxaan qabaa in haatan ay dadku dalku soo kabanayo islamarkaana haatan aad moodidba in fursadaha shaqo ay u siman yihiin horey waxaan u naqaanay in shaqo walba oo dowladda ka bannaanaata ay qaban jireen dad odayaal ah oo dowladihii hore lasoo shaqeeyey ama aan la soo shaqaynay laakiin da ahaan loo fiirinayo ninkaas waa nin oday ah saas baa shaqada loogu dhiibayaa dhallinyaraduna ay mar walba ku dulmanaayeen oo ay u muuqdeen kuwo aan fursadaha shaqo ee ay ku habboonayaan aan ka helin hase haatee haatan waxaa muuqata in dhallinyaradu ay xoogooda gelinayaan dowladda islamarkaana ay fursado shaqo oo muhiima ay ka helayaan waxaa muuqata in haatan dadka loo xaqsoorayo qaabka shaqasiinta ee saciid ee dadka soomaalidu ama ha weynaado qofku oo khabiir ha ahaado ama ha ahaado qof dhallinyaraha horta qofka shaqada helaya waa qofun soomaaliyeed oo maaha qof ajnabiya marka maxaa diidaya in dhallinyaradu ay shaqada u badato yaasi ama dadkaas saas inta badan dhahaa su-aal baa weydiiya waxaan dhahaa dhallinyarada laba waxyaabood waxba uma dhexeeyaan miyaa inaan waxba la siinin iyo in la siiyo wax aysan khibradooda lahayn tusaale ahaan ninka laga dhigayo taliyaha ciidanka ama inuu ciidan ugu sarreeyo ama inuu meel gooniha ugu sarreeyo waa in meelo qaar waxaa jira u baahan khibrad oo xataa aan u baahnayn aqoon badan tusaale ahaan ciidamadoo kalea ka mid a qofku inuu yahay nin wax badan soo shaqeeyey laakiin haddii uusan khibrad dheer lahayn waxaa ka dhacaya meeshii dad ka khibrad badan isagii baa buu hadberi ka maalin ama shir la gelaya ama wax kale la waxa laga hadlayaba inuusan fahmin tusaale ahaan marka laga hadlayo tababarada oo kaleeto nooca tababarada ee mustaqbalka fog ay soomaalidu u baahan yihin inuusan qiyaas karin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa tirada uu baahan yahay maadaama uusan khibrad badan lahayn inuusan garan karin waxaa laga yaabaa inuusan garan karin xataa nooca tayo ma ciidanka booliska inuu hadda badiyo u baahan yahay mise wuxuu u baahan yahay inuu ciidamada militariga badiyo waxaasoo dhan waxay u baahan tahay khibro mararka qaar da-du muhiim maahan ee waxaa muhiim ah qofku shaqada inteebuu ku dhex jiray inteebuu meelood buu kaga soo shaqeeyay way ku habboon tahay een, qofka dhallinyarada ah een, ee loo dhiibayo xilka een, mas-uuliyadda saas u weyn oo kaleeto inuu leeyahay la taliyayaal iyo khubaro la talinaysa oo dhan walba ah Een, sidaan ogsoonnahayna een, dowladdu waa wasaarado een, wasaarad walbana waxay leedahay shaqo gooni ah Een, waxaan qabaa een, arrintan markii la dhaho taliyaha ciidanka oo kaleeto een, wasaarad buu hoos yimaadaa wasaaraddaas quburaa ka shaqaysa Een, quburadaas talooyinkooda iyo go-aanadooda buu mar walba qaadanayaa inkastoo uu madaxweynaha hoos yimaado islamarkaana uu madaxweynuhu yahay taliyihii guud ee ciidanka Een, waxaan qabaa dhallinyaradu shaqooyinka ay qabanayaan inay muhiim u tahay Een, ayna xaq u leeyihiin khibradeedina ay leeyihiin marka ay noqoto qaabka ay haatan u shaqaynayaan Een, arrinta kaloo meesha taalla waxaa weeye een, qofka aad isla shaqaynaysiin een, waxaa muhiima inaa isfahantiin Een, dal walba oo caalamkana madaxweynaha iyo ciidamada iyo dhammaan wasaaradihiisu waa dad isfahansan een, xisbiyeyna kusoo dhistaan een, dowladahooda siciid khaliif ee soomaaliya inta badan waxaa burburiyey een, mucaaradad iyo iska soo horjeed marka haddii een, nidaamkan hadda soconaya ee shaqa abuurka ee dadka soomaaliyeed dadkii dhallinyaradana shaqada lagu dhiirigeliyo ee dadkii waaweynaa ee khibradda ah ee gelayeed ee retirementka gelayana ee iyagana rool ama door la siiyo ay kula taliyaan ee maxaa diidaya Eh, way fiican tahay taas oo taas cid diidanba ma lahan Eh, laakiin annaga waxaa inta badan ka hadlayna waxay tahay in shaqooyinka dhallinyarada aan lagu si aan biri ka maalin loo loo oran way fashilmeen aan lo- aan aan lagu hungo aan lagu loogu hungoobine in dhallinyarada waxa ay qaban karaan eh, la siiyo tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa wasaaradda sportska ee dhallinyarada oo kaleeto ee soomaaliya qaar ahaan garar federaalka Eh, dadka inta badan xilalka u sarreeya loo magacaabo waxay yihiin dad waaweyn bay u badan yihiin waana wasaarad dhallinyaro iyo sportis ciyaar iyo dhallinyaro marka la yidhahdaan dadka ugu ugu- ugu mudan inay xilka- xilkaas qabtaan waa dadka dhallinyarada ah dhanka kale wasaaradaha kaleeto ee khibradda u baahnaa oo rabeydada waaweyn inay qabtaan tusaale ahaan arrimihii dibadda gaashaandhigi dadka inta badan loo magacaabaya waxay u badan yihiin ama eh, u badnaan jireen xataa markii dowladihii hore la eego dad aan aan khibradoodii eh, lahayn ama da-doodii loogu talagalay aan lahayn oo laga yaabo dhallinyaronimo dhallinyarada wax la siiyey in la yidhaahdo waxaa ka mid qaybtii cadaaladda iyaduna oo dhanka cadaaladda waxaa la rabaa dee qof wax badan kasoo shaqeeyey qaadi soo noqday soo noqday eh, maxaan ku dhahayto eh, looyaro badan soo maray in ayagana loo dhiibay aan loo dhiibin qofka four point five baa ku yimid waa dhalinyaro ahaa siiya inaan la oran sidaas baan i qabaa ee dhallinyarada la siiyo waxay u qalmaan iyo waxay qaban karaan ee ugu dambayntii sadaamow sidee ee, xeegan loo xagtaa baa layidhi ilkasta ku nabad galaan sidee dadka dhallinyaradana shaqa loogu abuuraa muwaadiniinta soomaaliyeed ee da-da aheed soo halgamay ee soo shaqeeyana aan loo dayicin Een, yaasiinow een, waa su-aal muhiim ah een, waxaan qabaa anigu muwaadiniinta soomaaliyeed mar walba horta inay cadaaladda u simnaadaan een, dowladooduna ay u simnaadaan een, hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba si gaar ah muwaadiniinta dalka usoo shaqeeyey ee, ama da ha ahaadaan ama da dhexe ahaadaan ama da een, da-day doonaanba ha ahaadaan Een, waa in een, si gaara loo daryeelaa islamarkaana looga warqabaa micnaheedu ma aha muwaadin haddii aad tahay dalkan aad u soo shaqaysay een, in aad mar walba dowladda xil ka qabatid ama aad ku lug lahaatid Een, dhallinyaradu fursad bay u baahan yihiin een, qof walbana een, waa inuu aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu qiimayaa sidaa daraaddeed dhallinyaradu mar walba een, fursadda waa inay aqoonteeda u leeyihiin qofkuna hadduu wixii aqoon u leeyahay khibraddu iyada imaanaysa ugu dambayntii siciid khaliif maxaad xal u aragtaa anigu waxaa xal u arkaa eh, laba waxyaaboodba dhallinyarada inaan la isugu darin eh, ama aan labadaba midkood la yeelin yacni inaan dhallinyarada wax la-aan laga- laga dhigo anuma qabo dhallinyaradu xaq bay leeyihiin dalka xaq bay ku leeyihiin sidoo kale sidaan dooda ku bilaabayna ma qabo dhallinyarada in madaxa loo geliyo waxaysan khibradooda lahayn si aysan u fashilmin annaga waxaa diidanahay biri ka maalin in dhallinyarada hadhow cudurdaar looga dhigo way fashilmeen oo meeshaan iyo meeshaan baa loo dhiibay Eh, maxaan ku dhahay to waxa waa ka- waxna waa ka qaban waaye waxaa u baahannahay dhallinyarada in la siiyo xaqooda muwaadinimo sidoo kalena la siiyo xaqa shaqada ay yaqaanaan ama qaban karaan ama khibradda fiican ay u leeyihiin ama loogu talagalayba sida aan hadda sheegayey eh, mar dhoweyto ad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen siciid khaliif iyo salaam maxamed oo labadu ah saxafiyiin jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu markaa hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
dhegeystayaal idaacaddeenni habeennimona waa naga intaa idaacaddah waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhammaan intaan mar kale kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo dhegeystayaal haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o a waxaa dib uga dhagaysan kartaa v o a somaali com